habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axada bisha agosto waa lix sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka midrabaan iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya cashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah geerida xubin ka tirsan mucaaradka jabuuti oo uu muran ka dhashay annagu dee wixii aan haynay waxba kama hagran faana ilaahay baa nagu ogo waxba kama hagran dhakhtar ka weyn baan dhignay wixii jal ugu baahnaana waa la dul joognay dee tiisii baa gashay dadkii faamiiga amba anigu haddaan caano qaado oon dawo qaado oon u geeyo lama yeelin waa la diidayey waa laga celinayey waa laga dabayey waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha libaaxuba ninkani waa yaqaan guutaduu timidee gibilkiisa nabarkii ku dhaca geyrtii loo dhimaya hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaadhsiiyo gashigiisa wiilkii qaba yuu fooda geliyay xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka ruushka ayaa sheegay axaddan maanta ah in maraykanku uu dhowaan ergeygiisa uga qaybgalaya wadaxaajoodka ku saabsan arrinta bariga ukrain u diri doono magaalada moscow si uga qayb galo wadahadalka ku saabsan rabshada ka socota halkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sergey lafrof ayaa hadalkan sheegay kadib wadahadal saacad iyo dheeraada qaatay oo ka dhacay magaalada manila oo uu la yeeshay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka waxay ahayd markii u horreysay ee xiriir heerkiisu sarreeya uu dhex maro labada wadan tan iyo intii madaxweyne donald trump uu toddobaadkii hore si cagajiida u saxiixay cunaqabatayn hor leh oo lagu ciqaabayo xukuumadda moscow faragelintii ay ku samaysay doorashadii madaxweyne ee sanadkii ka dhacday dalkan maraykanka ee ku gacan siisay madaxweynaha inuu ku guulaysto darteed wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha wang ying ayaa kulan la qaatay dhiiggiisa kuuriyada waqooyi ring yang maanta oo axada xilli ay wada joogeen shirka ururada waddamada koonfur bari ee eshiya oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaan esin shirka esin ayaa ka socda dalka philibinis wang yang wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay inuu kala hadlay wasiirka kuuriyada waqooyi in ay u hoggaansamaan qaramada midoobay islamarkaana ay joojiyaan daandaasiga ay ku hayaan isbahaysiga caalamiga ah ee wanaagdoonka ah tijaabinta gantaalada iyo weliba dhisidda hubka nukleerka waxaa kale oo wangyaan uu sheegay in labada dhinacba ay isdejiyaan dhigiisa kuuriyada waqooyi wuxuu kula taliyey inuu dadaal dheeraada u muujiyo si ay u dejiyaan xaaladda gacsan ee gobolka kuuriya iyo jabaanba ay ku wada yaalaan halka maraykanka iyo jabaanna uu kula taliyey inay joojiyaan dhoolotuska ciidan ee shakiga dhaliyey waxaa la filayaa in tobanka dal ee urur goboleedkan ku midoobay ay digniin u jeedin doonaan xukuumadda pyongyang taas oo la filayo inay maraykanka qanciso waddamadan ayaa maraykanka sidoo kale ka filayo inuu door weyn ku lahaado gobolkooda dhanka kale waxa ay islamarkaana rajaynayaan inaysan dhuminin xiriirka ay la leeyihiin xukuumadda kuuriyada koonfureed
hogaamiyaha xisbiga shuuciga ah ee dalka venezuela disado cabello ayaa sheegay axaddan in weerar sida hadalka uu dhigay argagixiso ah uu ka dhacay saldhig militari oo ku yaala bartamaha caasimadda valencia askarta ayaa markiiba qaaday tallaabo dhaqsiyo leh oo lagu kontaroolayo xaaladda aan caadiga ahayn ee ka dhacday saldhigga militariga ee layidhaahdo baramakay oo ku yaala deegaanka layidhahda cabello siduu bartiisa twitter-ka ku sheegay qof taageero u ah madaxweyne nicolas maduro hadalkan ayaa yimid kadib markii goor hore oo axaddan ah fiideo lasoo dhigay internetka kaasoo muujinayay niman ku labisan dharka militariga oo weerar ay qoryo u adeegsadeen qaadaya kuwaasoo ku dhawaaqaya in dad mucaaradka ah in dad mucaarad ku ah madaxweyne maduro ay joogaan gobolka layidhaahdo karabobo oo ku yaala venesia
dowladda israa'iil ayaa qorsheynaysa inay telefishinka al-jaziira ka mamnuucdo dalkeeda sidaas waxaa maanta sheegay wasiirka warisgaarsiinta wasiir ayuub kara ayaa sheegay inuu caddaymaha wariyernimo ka aruursan doono wariyayaasha al-jaziira si ay shaqadooda halkaas ugu joogsato ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa toddobaadkii hore ku goodiyey inuu albaabada u laabayo telefishinka kadib markii uu ku eedeeyey inay abuureen colaad tusaalena waxa uu u soo qaatay mudaharaadyada sii xoogaysanaya ee lagaga soo horjeedo xadidaadda iyo amniga adag ee loo sameeyey masjidka al aska ee magaalada qudus wadamada sacuudiga iyo urdun ayaa xafiisyada telefishinka al-jaziira albaabada u laabay halka telefishinka iyo kuwa ay howlwadaagta yihiinba oo dhan laga xanibay hawada dalka sacuudiga sidoo kale imaaraadka carabta masar iyo baxrayn ayaa iyaguna albaabada u laabay afartan dal ayaa horey xiriir diblomaasimo ugu jaray dalka qatar horaantii bishii ina dhaaftay iyaga oo qatar ku eedeeyey inay argagixisada taageerto iyo inay xiriir dhowla leedahay dalka iiraan oo sidaa ay u sheegeen ah cadowga gobolka
xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta meel mariyey miisaaniyadda sanadka golaha ayaa bishii hore miisaaniyadda ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda dib ugu celiyey iyaga oo sheegay in ay ka muuqatay khaladaad badan oo loo baahnaa in la saxo guddiga maaliyadda baarlamaanka ayaa tafaasiil dheeraada ka bixiyey miisaaniyadda iyo isbeddel kooban oo lagu sameeyey guddiga ayaa sheegay inay jiraan culaysyo badan loona baahan yahay in la fasaxo miisaaniyadda si loo howlgalo miisaaniyaddii hore ayaa ahayd laba boqol lix iyo afartan milyan oo dollar halka tan la meel mariyeyna ay tahay laba boqol iyo lixdan milyan kulanka waxaa soo xaadiray boqol sagaal iyo lixdan xildhibaan waxaana ogolaaday meelmarinta miisaaniyadda boqol toddoba iyo lixdan xildhibaan waxaana ka aamustay laba xildhibaan oo keliya cawaysi wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan xubin ka tirsan mucaaradka jabuuti oo layidhaahdo f r u d oo muddo sannado ah xabsiga ku jiray ayaa la xaqiijiyey inuu geeriyooday toddobaadkii lasoo dhaafay inkastoo wararka ku saabsan geerida maxamed axmed jabha ay maanta uun soo baxday dowladda ayaa sheegtay in jabha uu u dhashay eritrea hase yeeshee waxaa taasi diiday mucaaradka goordhow waxaa idiin soo socda waraysi aanu la yeelannay wasiirka cadaaladda ee jabuuti balse marka hore jaamac buulle jaamac oo stuudiha la fadhiya ayaa geerida maxamed axmed jabha waxa uu ka waraystay ducaale cigo coofle oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka jabuuti ee mucaaradka ah v o a aad baad umahadsan tihiin intaad horta inta mucaaradka amba dadka dhibaatada dhibaataysan aada waraysanaysiin ee warkoogii waddanka aad ka saaraysiin aad baad ugu mahadsan tihiin ta labaad haddii aan su-aashaada isku dayo aan ka daw aan ka jawaabo ninkaasi wuxuu ahaa ninkii xaggii jabhadda ahaaye ee fruidka fruidka loo yaqaano ee ka dagaaltama waqooyiga jabuuti ka dagaaltamuu ahaa heshiisyo badan baa la galay laba heshiis baa la galay labadii heshiisba xukuumadda yaa kubsatay oo maxay ahayd ay ga gacan marisay dadkii ku jiray heshiiskaabuu ahaa uu soo galay waddanka waa la qabtay waxaa lagu qabtay waqooyiga lagu qabtay xukuumaddu waxay leedahay isagoo dagaaltamayo askar laaye baan qabanay leedahay ninkaas waxaa lagu qabtay isagoo maxay ahayday dad dad baadiye la jooga oo iska degan baa la qabtay siday doontaba ha noqotee waa la xidhay toddoba sanood buu xiran yahay ninkaasi xarig bilaa file ah oo dooshiyeygii hawshii lagu haystay dacwaddii lagu haystay ee faaruqtaa ayaa lagu xidhayey toddoba bilood ilaa sideed bilood ka hor ayaa maxkamadda ay tiri ninkaa waxba kuma hayne hala sii daayay tiri rafcaan bay ka qaadatay dawladdu waxay tiri ma sii daynayno waa la hayey wixii oo xariga ku jira oo la hayo ayay soo baxday ninkaa inuu dhibaataysan yahay uu buko uu aada u daawacan yahay oo dhibaataysan yahay oo bilaadawola-aan ku dhacday oo aada ninkaas u jilcay waxaad noo sheegtaa guddoomiyaha guddiga xuquuqul aadanaha jabuuti oo aanu waraysanay saleebaan cumar cudin waxa uu sheegay in uu ninkaasi isbitaalka ku dhintay in ninkaasi guddoomiyaha aada magaca sita aayad ka soo jeeda dawladda oo sharciga ilaalisa xuquuqda bini aadanka ilaalisa mid magac la maahine mid jirta ma aha oo waxa weeye ninkan wasiir buu ahaan jiray hay-aduu kasoo jeedana maxaa yidhi waa dowladdan buu ushaqeeya oo hadday ka tiraahdo halkaa waxaa ka dhacay sport baa ka dhaco ciyaar laba kubadood baa ka dhacday taawun buu sheegayaa ma odhanayo dad baa lagu laayay meesha ma odhanayo haddaan u dhaafo runta aan u dhaafo anu maanta xildhibaan baan ahay qaran baan ahay haddii aan waxa aan sheegayo hadday been tahay maxkamad baa lala tiigsan karaya ninkaa uu xidhan yahay uu ku dhibaatooday meesha uu ku bukooday dawo u waayey allahuma salli calaa maxamed wixii oo xitaa ay xidhan yihiin afar afar maxay ahayday mucaarada oo maxay ahayday faarax abadiid iyo nagiib rag badan ay xidhan yihiin ay siyaasad u xidhan yihiin ayuu ninkaas yidhi dadbab kuma xidhna meesha dad siyaasadeed kuma xidhna meesha kolkaa dafraad way ka taallaa xukuumadda waa u taallaa ninkaasi isagoo xabsi ku jira ayaa laba wax baa soo laba wax baa jira muhiimada oo inaa aad aad magax aad dhegta aad ugu fidisina kol waxaad tihi maxaa ahayday maxkamaddii baa tihi ninkaa waxba kuma aysan siidaa waa la diiday kolla laba docteer oo maxay ahayday daarsan oo daweynayay ayaa yidhi ninkaa uu bukaa ninkaa uu bukaa dawuu u baahan yahay ha la daweeyo dawadii halkan hadday oolina meel kale ha la geeyo meeshay dawadu taal ha la geeyo labadiiba waa gacanta labadiiba mudane ducaale cige coofle waxaad noo sheegtaa oo dhegeystayaasha la qaybsataa xaggee laga hayay marxuumka xanuun neece ayaa hayay
xanuunka haddii aan sii faahfaahino waa wax shaksiya weyn laakiin councer baa ninkaa hayay councer baa hayay uu dhibaatoonayay wax kale iska daaya xitaa dadkii faamiiga amba anigu haddaan caano qaado oon dawo qaado oon u geeyo lama yeelin waa la diidayay waa laga celinayey waa laga dhabayey marka laga tago in ninkaasi uu xanuunsanaa aragtida ah inuusan xabsi ku jirin marka uu dhimanayay isbitaal uu yaalay iyada wax dooda kama qabtid xukuumaddu waxay samaysaa nin baa jirtaa inaad xasuusinaysiin mooyaane maxamuud cimire alla alla raxame oo xabsiga ku jirayey kolkuu xabsiga ku jiray isagoo oo xabsigii ku dhintay waa ninka uu dhimanaya qaado daweeya la yidhi way diideen kolkuu dhintay laba saacoo kadib baa la qaaday daktarkaa la geeyey xukuumaddu waxay tiri daktarku ku dhintay ninkaas sidii oo kaleta inay u dhacday yaan aaminsanahay oo hubaala inaa la qaado oon xilliguu qofku dhinto kadib oo la geeyo daktarka la geeyo daktarka lagu hayo oo la yidhahdo qofku dhintay weliba chris cardiac buu ku dhintaa dadka magaalada wadanka Djibouti xabsiga ku dhintoo ku dhanna wax kale kuma dhintaan chris cardiac baa la chris cardiac odnaha joogsaday bay yidhahdeen waayahay waxaad noo sheegtaa marka laga tagaa aaminsanaantaada maxaad adinku mucaarad ahaan ku caddayn kartaan hadalka guddoomiyaha guddiga xuquuq aadanaha Djibouti inuusan run ahayn oo uusan isbitaal ninka ku jirin ee uu xabsiga ku dhintay waxaan ku caddayn karaa farda laysku hayo maxaa laskaga faani jabuuti dooda waa mamnuuc dooda bini aadanka labada qof ee mas-uulka waa mamnuuc v o a hargeysa waad u waxaysiin dood xukuumadda iyo mucaaradka muqdisho waad u waxaysiin annaga noo waxeeya inagu noo waxeeya dood noo waxeeya dood noo waxeeya waad agaanaysiin runtii baad taabanaysiin xaqii baad taabanaysiin waad dhadaminaysiin waad ogaanaysiin meeshay wax ka qalloocaan waad ogaanaysiin ducaale ciga coofle oo ka tirsan baarlamaanka jabuuti ahna xubin ka mid ah xildhibaanada mucaaradka oo ii warramayay isagoo ku sugan isla magaaladaasi jabuuti haddaba sida aan hore idinkugu sheegnay waxaa geerida maxamed axmed jabha ka wareysanay wasiirka cadaaladda jabuuti muumin axmed sheekh cashe ibraahim aadan ayuu uga warramay sida uu u dhintay marxuumka maxamed jabha ma ahin nin mucaarada maaha waa nin dagaalyahana oo reer eritrea oo xadkad eritrea iyo jabuuti udhexaysa laga soo qabtay isagoo dagaaltamaya maalintii ninkaa lasoo qabtayna laba askari reer jabuuti a ku dhimantay markaa nin mucaarada oo dadkii xusbiyada amba mucaaradkii kale magaalada ma aha annagu doosiyagan hayno waa reer eritre isaguna eritrea baan ahay buu leeyay yuu odhan jiray allahu naxariista failkan annagu hayno waxaa ku qoran maxamed axmed eedu nationalitegiisuna tahay eritre marka ma warqad dhalashaad haysaan mise baasaboorkiisa sidee taa ku xaqiijiseen dee waxa weyn isagaa la weydiinaya marka onkeedka qofka laga qaadayo markaa dembi geshid ee onkeed laga qaadayo waxaa lagu weydiinaya magacaaga halkaad ku dhalatay dhalashadaada waxaabaa lagu weydiinaya ma failkan kuu sheegaya waa kaa walaalay maxaa nin reer eritrea ah xabsiga jabuuti keenay waxaa keenay dee waxay ku su-aashaas waxay ku fiicnayd isaga ku fiicnayd iminka u dhintaba ma garan laakiin waxaa laga soo qabtay xadka magaalada jabuuti dhexdeeda isaga oo ciidamo kale la socda oo de ciidankan jabuuti kusoo duulay ciidanku la socda kuwa may ahaayeen dee askarta askar reer eritrea amba kuwo kaloo calooshodu shaqaystayaala isku wada geeyo ninkaasi nin rag hubaysan iyay ahaayeen oo waddanka kusoo duulay oo xadkan meesha muuse cali leenaa laga qabtay marka ma waxaad haysaan rag kale oo u dhashay waddanka eritrea oo sidiisoo kale oo xabsiyada dalka jabuuti ku jira miyaa jira waxa eritrea u dhasha xabsiyada jabuuti ku jira waa xabsiga jabuuti waa dad way jiraan ha laakiin dee ninba sibu kusoo galay midi wuxuu kusoo galaa jabhad buu kusoo galay midi tuugu kusoo galaa jabuuti waxaa iskaga jira dad reer eritrea iskaga nool marka dadka reer eritrea dembi way galaan iyagu hadday dembi galaan sida kuwa reer jabuuti oo loo xidhan baa loo xidhaa waa gartay waxaad ii sheegtay markaa jabha isaga oo xabad ridaya in lasoo qabtay dagaalkaasi dagaal noocee buu ahaa goor muuse dhacay ma dhoweyn laba kun iyo afartii buu ahaa laba kun iyo shantii laba kun iyo shantii laba kun iyo afartii waa dhowr iyo toban sano kahor laakiin waa dhowr iyo toban sano ka hor goormaa marka xabsiga la dhigay jabha muddooyinkan baa la dhigay demil adu toddoba sanood ba imika xidhnaa waa gartay labada kun iyo afartii baad lasoo lasoo qabtay baad tiri toddoba sanona wuu xirnaa xisaabtu way isdhaafsan taha marka ka hor xagguu ku sugnaa eeg ma taariikhda lasoo qabtay baan khaldayaa baan u maleeyaa waxaa ka fiicnayd aniga oon aniga haddaad iisii sheegtiin failka oon hor hayo yaan ka si fiican igu jawaabi lahaa ma garan laakiin ninkaasi markii lasoo qabtay jabuuti baa la keenay waa lix gabood buu ku xidhnaa in badan buu xidhnaa dhowaan baa lase la xakumay xakumaaddiisu dhowaan bay dhacday muddada intaa la eg muxuu u xirnaa xukunka ku dhacay noocuu ahaa
xukunka wuxuu ku dhacay wuxuu ahaa inuu la soo saftay cadow uu waddanka kusoo duulay waxaan terrorism leedhaha waxaad markaa ii sheegtaa toddoba sanuu xirnaa baa la yidhi waxaan goor dhoweyd waraysanay ducaale cige coofle oo ka tirsan mucaaradka reer jabuuti buu ka tirsan yahay wuxuuna idaacadda v o eda u sheegay inuu ahaa nin mucaarada oo reer jabuutiya oo xukun aan cadaalad ahayn ku dhacay maxaa taa uga jawaabaysaa wasiir waa uu fiican yahay warqadihiisuu reer jabuuti uun ha keeno warqaduhu ninkaasi reer jabuuti ku ha ku caddayna inuu reer jabuuti yahay uun ha keeno ciga coofle dhowr goor buu ka hadlay baarlamaanku ka hadlay uu yidhi ninkaasi waa xaqdarra lagu haystaa dee waanu sheegnay inuu ninkaasi sidaasoo lagu haysta waanu sheegnay looyaruu ninkaasi leeyahay looyarkiisa meter zakariya leedhaa waad wareysan kartiin ninkaasi hadduu ninkani ciga coofle leeyahay waa reer jabuuti dee ha keena warqadihiisii maxaa keenaya bay kula tahay marka ducaale ciga coofle oo ah nin reer jabuutiya oo la yaqaano in nin aan jabuutiyaan ahayn oo aan dalka jabuuti u dhalan inuu yidhaahdo waa reer jabuuti waxa weeyaan ciga coofle wuxuu la xarbiyayaa xukuumaddu la xarbiyayaa ma garan ha la xarbiya wixii wixii yaray laantii dhaqaaqda xukuumadda cambaaraynaysaba uu iska qabsanaya yaa taaniga waxaad markaa ka warrantaa muddo toddoba sanoo xirnaa axmed jabha wuu xanuunsanaa baa la yidhi isagoo xabsiga ku jira uu xanuunsanaa marka daryeel caafimaad oo ku filanna loo looma fidin baa la leeyahay maxaa taan uga jawaabaysaa waxa weeyaan daryeelka dadka reer jabuuti loo fidiyo unbaa loo fidiyey maxamed jabha daryeel gaara looma fidinayo dhakhtarka weyn ee reer jabuuti ku jiraan ayuu qol kula jiray dee ma waa maxamed jabha la idhaa waa eritrea daryeel gaala ufidiyaa meesha imanaysa marka muddo intee la-eg buu markaa ku jira dhakhtarka wallaahi awal horta iska iska xanuunsanaa xanuun iska xanuun badnaa ninkaas laakiin markii u dambaysay waxaa laga helaa layidhi konseer oo xoog buu xanuunsta iminka bil buu dhakhtarka ku jiray bil calaa xaalihi laakiin sida uu noo sheegay ducaale ciga coofle waxa uu yidhi mudduu xanuunsanaa xanuunkiisana waa laga warqabay daryeelkii u baahnaa ma helin taa ayaana keentay buu leeyahay geeridiisa waxa weeyaan ciga coofle dee hadduu dhakhtarra sbesiaala u keenayo wuu keeni lahay annagu dhakhtarkaan haysanay reer jabuuti baa dhigno un baan dhignay dhakhtarkana dhakhtarkiina xanuunkiisii raaboor dheer buu kasoo sameeyey oo odhanaya raaboorkaasi waa konseer noocaasa haya inkastoon dee anigu dadka dhig ministeradu dadka dadka xajaalka ku dhinta uma fiirsadaan hadday aduu qof dhinta shalay mid baa dhintay waa mid sida dadku u dhimayana ba u dhintaan de ma laakiin qofka haddii uu banaanka joogo oo uu xor yahay daryeel caafimaad buu meeshii ay tabartiisu la tagta buu u doonan kari lahaa laakiin qof xabsi ku jira oo xanuun noocaa oo culusna lagu sheegay xabsigaana aad ku hayseen soo lama dhihi karo dawadii iyo daryeelkii uu raadsan lahaa waxaa ka xanibay xabsigaa uu ku jira oo aad ku hayseen eg walaala waxa weyan xanuunkan markii la diagnostikeyey annagu kolka hore nin iska xanuunsano dhaktarka waa la geeni jiray dhakhtarkan waxaa xanuunkiisa dhowaan baa diagnostiga la helay oon annagana noo sheegay marka annagu de wixii aan haynay waxba kama hagran taana ilaahay baa nagu ogo waxba kama hagran dhakhtarka weyn baan dhignay wixii jal jal ugu baahnaana waa la dul joognay dee tiisii baa gashay ma nin tiisii gashaa la oga caflamuu bixinaya nin tiisii gashay goormaa laga helay xanuunka anigu markaan maqlay bil bil bay adu bil iyo siyadaa maqlay anigu kaasina waxa uu ahaa muumin axmed sheekh wasiirka cadaaladda ee jamhuuriyadda jabuuti waxaana u warramayay caashe ibraahim aadan weli halkaad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna jaamaco stuudiyaha igu wehliya iyo barnaamijkai wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey nalana socodsiinayo kusoo dhowaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad axad walba hadahaayoo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaannu barnaamijka ku soo qaadanaynaa wararka been abuurka ah oo ku soo badanaya warbaahinta khaasatan warbaahinta bulshada iyo kuwa deegaanka intaba muddo dheer ayaa wararka isku soo noqnoqonaya ee hadalhaynta warar aan jirin oo warbaahinta la soo geliyey haba u badnaadeena kuwa bulshada waxa ay sheegayeen in aad loo rumaysto la isla qaadqaado warar aan inaba ha yaraatee wax ka jiraaya aysan jirin barnaamijka waxaa igala qaybgalaya oo marti inoogu ah cabduqaadir maxamuud walaayo oo xeeldheere ah dhinaca warbaahinta wakhti dheerna ka soo shaqeeyey saxaafadda soomaalida islamarkaana waxa uu haatan maamulaa blog uu ku qoro arrimaha soomaalida oo aad loo akhristo cabdiqaadir kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeysta waa ku dhowahay jaamac waad mahadsan tahay adiga iyo asxaabta qaybta soomaaliga kaala shaqeyso v o da iyo dhegeystayaasha maxaa hadda aan ku kulmi doono barnaamijkan dhegeystayaal cabduqaadir walaayo isaga oo ku sugan dalka sweden agagaarka magaalada stockholm ee deegaankiisa ayuu barnaamijkeena igala qaybgalaya waxaana jeclahay inaan ugu horreyntiiba aan weydiiyo inta aan warbeenaadkaba loo gelin waa maxay war marka hore sideese ayay warbaahinta khaasatan tan soomaalidu ku kala doorataa wararka bismillahi raxmaan raxiim mida ugu horeysa horta war waxa weeyaan yani waa waa dhacdo oo xaqiiq ahaan dhacday oo saameyn ku leh mujtamaca si gaara iyo si guud intaba marka dunida hadda maanta aan maaragtay ku noolnayo waxa lagu tilmaamaa global village ama ama tuulo oo yani weyn adduunku waa saameynaya marka haddana waxbaa lagu jiraa waxaana la yidhahda information super highway oo cilaamka si sahla maanta uu isugu gudbayo runtii marka war waxa weeyaan marka wax xaqiiqa ah oo dhacay oo saameyn ku leh nolosha bulshada guud ahaan ama gaar ahaan bulsho meel mucayana ku dhaqan ama ha noqoto waddan ama ha noqoto maxaa ahayeto magaalo ama gobol ama maxaa ahayeto tuulo ama maxaa ahayeto beel beel markaan leewa community maaha qabiil runti meel degan oo xaqaha xaqiiqa ayaa maaratan oo war layiraahdaa oo oo oo saameyn ku leh mujtamaca waa gartay marka si fican ayaad u qeexday warka sida waxa uu yahay marka la kala xulanayo oo ay warbaahintu kala xulanayso dabcan wararka caalamka laga dhegaystaayay ma ahan wararkii dhacay oo dhan toban boqolkiiba xitaa ma dhamma marka maxaa lagu kala doortaa waddan ahaan marka aan soo qaado soomaaliya oo kale marka aan soo qaado idaacadaha bdmbiyo waxaa laga dhaahdaa ama telefishinada waxaa laga daawadaa war war warka maxaa hayto saacada mucayana lasoo galo waxa la yidhahdo news news newscast waxa la yidhaahdo marka waana muddo kooban oo toban daqiiqo ayaa kii ugu badan maarata oo warar gudaha iyo dibadda lagu qaato marka maxaa ahayto waktigaas ayaa waxaa dadka laga laga bergeyaa maxaa ahayto wixii markaas jira oo current ah current marka aan leeyahay yani waxaa xaaladaha markaas jira xaaladaha gudboon xaalaha xaaladaha habboon oo mujtamiciintu ay u dhegtaagayso hadii aan ka hadlo soomaaliya oo kaleeto caasimada gaar ahaan dhacdadii hadda ugu dambeysay oo maxaa to wadan maxaa to makal mukarama ka dhacday qaraxii weynaa oo area weliba mataqaanaa aad dadka u badan yihin kaasa waxaa u noqon karaa marka yani current oo oo maxaan ku sheegaa iyo wixii kaleeto oo soo raaca iyo maxaa ahayto warkaasoo haddana dabagal sii lahaan kara oo waxaan la yidhahdo the destol ama ama maxaan ku sheegaa dadka ku dhaawacmay iyo dadka ku dhintay iyo xaaladooda sida ay tahay iyo meesha sida ay noqotay iyo waxaasoo dhan ayaa waxaa ah war sii taraya oo maxaa ahayto development ama sii kordhaya marka dabagal lahaanaya dhaawacii maxaa maxaa kaloo geeriyooday waaya marka taasa maxaa to si kale si kale marka waxay ku xiran tahay marka hadba environmentka ama deegaanka qofkaas uu ku nool yahay iyo waxaan idhaha target audience dadka bartilmaameedka u ah waxa ay xiiseynayaan Waaya.
gudaha iyo dibadba marka si kale haddii hadalka loo dhigo warba warka uu ka khasaara badan yahay ee ee bulshada ee dhib ka gaaray looga hadlayo uu ka xiisa badan yahay miyaa hadalkaagu Ta- taasna waa loo dhigi karaa laakiin erotan waxaa waay adiga mujtamaca ku noosha horta muxuu yahay marka ugu horeeya maarata aniga waxaa hadda si particular aan u qaatay waxaa waayaan xaaladda dalka soomaaliya looga nool yahay waxa waxaa jirta yani airboortka muqdisho intaasoo dulimaad ayaa maanta ka kacday iyo ma ahayeto eh, ah, hal helicopter ayaa ayaa dhacay yani waa waa kala labe runtii laakiin haddana waa isku war marka xiisaha dadka ay siinayaan waxaa weeyaan muqdisho waa run maarata yani in ma- waa ay- ay dhacdadan noqotay yani muddooyinka hadda ugu dambeeyey laakiin qofka muqdishaawiga ah ayaa waxaa u samaynayaa oo dadka dadkaas inta ay ku kala nool yihiin adduunyada maxaa dacaladeeda ku kala nool yihiin ayaa waxay u dhegtaagayaan maxaa maarata marka khasaare maana ee beriha waxaa jirtay lagu faani jiray yani waxyaabahan horumarka la yidhahdo mzambia intee arday ayaa kuliyadda maxaa taraa tibka ama caafimaadka ka baxday ee jaamacadda muqdisho intee engineering ka baxday sanadkan intee soo qalin jibisay maxaan ku sheegaa ma- kuliyaadka jiray maxay ahaayeen Eh, intii maxaan ku sheegaa seventieskii iyo bilowgeedii maxaa ahayto faculta waxaa jiray economiya iyo iyo waxaan idhahda leji maxaa ku kordhay yani Waa sidaas tahay.
darteed waxaa waxaa micno sameynaya xaaladahaaseeto oo waxbarashada iyo horumarka waxyaabaha lahahda achievementska iyo iyo taqadumka ayaa wax sameynaya runtii mahadsanid marka eh, waxaa wa- ah, waxaa wax sameynaya oo kaleeto presembio arrinkan ku saabsan eh, concept of greater somalia yani ma- ma- da- galbeed maxaa ka dhacay for example eh, eh, maxaan ku sheegaa fikirka laga qabo muxuu ahaa eh, dagaalkii maxaa uu keenay xaaladda maanta soomaaliya ay joogto maxay tahay yani waxaasoo dhan baa waa waxay waa yahay waa yahay waa mahadsantahay cabdiqaadir walaayo ninka saxafiga uu uu isha u- isha u beri yareeyo sida uu u kala xulan lahaa wixii macno uu sameynaya mujtamaca waad mahadsantahay cabdiqaadir walaayo dhegeystayaal waxaad nagala socotaan la-anta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana toddobaadkan noogu marti ah cabdiqaadir maxamuud walaayo oo ka mid ah xeeldheerayaasha saxaafadda soomaaliyeed cabdiqaadir waxaanu wax ka weydiineynaa mowduuceen inuu ku saabsan yahay wararka been abuurka ah ee soo badanaya sannadahan sida ulakacaana ay warbaahinta bulshada iyo kuwa kalaba ay u isticmaalayaan cabdiqaadir haddii aan u tagno wararka been abuurka maxaa u sababa inay yimaadaan warar been abuura oo weliba si ulakaca loo baahiyo
waa waa- waa run su-aal meesha ku jirto weyaan Eh, been abuurka sidiisa wartarato been haddii la yidhahdo waxaa waay waa eh, annaga islaanaan nahay salawaatullahi caleyhi wasalamna beenlowga wuxuu ku tilmaamay inuu lacin yahay oo maaragtay uu ka fog yahay raxmad iyo be ahlunaarna yahay runtii marka qofka inuu inuu inuu been abuuraaba yani eh, ma aqoon dara marka horta asaas waa runtii oo oo diintuna ku yar tahay aqoontan kaleeto maaligana yani u- uusan sameyn because eh, Zambia marka la sameeyo annaga waxaan ku noolnahay hadda Zambia meeshaan soomaali laga yidhaha hadda waxaan nahay East- east african so waxaan nahay dad mantiqadan maxaa ahay Afrikada Somaaliya Bari.
hoonka dad dad east african aan nahay marka east african media vibrant media ka jiraan see wax u abaaraan markaasaa waxaa barbar dhigi kartaa tan soomaalida mo warbaahinta afrikada bari siday wax u miisaanta warbaahin mudakara oo caqli leh oo oo maxaa ahayto qaangaar ah oo maxaan ku sheegaa ee- ee- ee culays leh oo kala garan karta maxaa fiican maxaa xun ayaa horta gobolka ka socota maaragtay wadamada dariska ana marka aad fiiriso laakiin annaga ta- target audiencekeena ma gaarsiisna level oo national ah ma gaarsiisna maxaa ahayto ee level oo hataa maarata yani waxaa moodaa in uu tuulo kabacdin haddana qabiil waayahay marka waan aniga waan marka hadda arrintaas waxaa targetkaygu yahay reer hebel inaan maaragtay kiciyo waan faaqidi Eh, doonaa meeshaas waxaa waxaa ku lumaya marka nationhoodka lumaya runtii marka eh, waxaana danti dantii qarankaa lumayso aad aad ka dayaysaa eh, cirbad cirbad dulkeed marka cirbad dulkeed wax laga fiiriyaana meel fog ma gaarayaan runtii waad waad mahadsan tahay Eh, dhegeystayaasha ayaan u gacan haadinayaa dhegeystaha koowaad ayaan kusoo dhaweynayaa adigoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum magacaygu waxa weeyaan mubaarig gabyaaye waxaan joogaa magaalada hargeysa mubaarak gabyaaye kusoo dhawow barnaamijka ee fikir iyo wixii su-aala ah oo aad qabtid soo dhawow anigu horta wax su-aala ma qabo laakiin waxaan dhiibanayaa laba aragtiyood oo ku saabsan maxaa sababa wararka been abuurka waayahay ino- inoo inoo soo koob toos u abaaro inoo soo koob waa mahadsantaha waxyaabaha keena wararka been abuurka intooda ugu badan waxay ka yimaadaan dana gaar ah sida in la doonayo in arrimo dhaqaale lagaga helo cidda warkaasi beenta ah laga sameynayo iyo mid kaloo ah imika soo kordho ah in internetka laftirkiisa lacag lagaga sameeyo marka ay dadku si xawaare leh u booqdaan waxyaabaha u sahlaya waxaa kamid ah in xilligan dunidu ay marayso meel technolojiyadu ay aada u sareyso marka qofkii warka been abuurkaa ma waayo meel uu ku gudbiyo waxaana uu isticmaalayaa in uu wararka been abuurka uu mariyo m- social mediaha iyo mareegaha bulshada oo dhan iyagoo si fudud ku gaadhaya bulsho aada u fara badan waxyaabahaan isleeyahay waa lagu sixi karaa waxa weeye in la tehneeyo macnaha in la tayeeyo mihnada saxufinimada waxaa kula talin lahaa dhammaan dawladaha ka jira dhulkaa soomaalidu degan tahay in la sameeyo sharciyo xadidaya soo gelitaanka mihnada suxufi mi- mihnada saxaafadda qolyaha ugu badan ee inta badan wararka been abuurka qora xilligan waxay u badan yihiin niman aan aqoon fiican lahayn oo macnaha xataa aan af soomaaliga si fiicanba u qori karin marka haddii la tayeeyo waxaan isleeyahay wax badan ayaa laga bedeli karaa in wararka been abuurka aad aad iyo aad ayaad umahadsan tahay adigaa mahadsan cabdiqaadir walaayo mubaarak waa uu kugu raacay inta badan eh, sida uu u arko sababta ay ku timaado wararkan been abuurka mubaarag waa waa waa runtii wayaan runtii yani waxa weeyaan aniga hadda ka warramay hadda xaalada hadda annaga aan joogno oo dhan social media ayaa ayaa door weyn ka qaadanaya oo maxaa ahayd marka eh, waxaa kaleeto hadda fikra waxaaba jira laleeyahay eh, journalism is a- a- a dying profession yani macnaha waxaa weeyaan saxaafadda yani waa waa mahanad sii sii dhimanaysa macnaha ma dhi- ma ma- in a sense waa dhimanaysaa oo waxaa weeyaan eh, qof walbeetaba maarata yani qof wax dhihi kara afka afkaa qoyan oo qofka afkiisa qoyan yahay oo iska hadli kara iyo maxaan ku sheegaa qof maxaa ahayd eh, wax waraba iska sheegi kara maarata oo wax celinaya fariig iyo anshax iyo isan jirin oo wuxuu doon iska sheego marka eh, waxaana asaas u ah maxaa ahayd eh, aqoonta mm, tan diiniga iyo tan mm, macnowga intaba waa waa maaragtay waaya marka aqoon la-aantaas aqoon la-aanta waxaa keenaysa marka role model qofka waxa ua marka eh, ama ama eh, shaksiyad muunad ku dayasho mudan waxa ua marka eh, markii uu arko eh, maxaa ahayto qof eh, tuulada la joogi jiro ama xaafada la joogi jiro oo idaacadaha waaweyn ka hadlaya markuu markuu arko isa- isa- waxa uu rebelba waa maaratan saas u yeela adigana maad maaratan ku dayato waa tahay marka, eh, eh, Een.
marka marka kudayashadaas haataa waxay keenaysaa in qofka uu maxaa ahayto eh, exercise gareeyo eh, balaaqi iyo ma- ma- af soomaali ah, iyo ku hadalkiisa iyo waxaas iyo marka taasaa waxay keenaysaa in in in wixii ay dhabqaan waa tahay waa mahadsan tahay qofkana waxaa lagu qofkana qofkana waxaa lagu khaldi karaa runtii markii run iyo been la isugu daro marka qofka waa waa lumaya haddii uusan mumayaz ahayn runtii uusan kala shaandhayn karin waxaa loo sheegaya runtii midda kale Wa- sida lagu shaanayn doono waxaa jirta fikir dhahayo oo oraha soomaalida oo dhahaysa caqlaa diiday hadalku carab dalaba sheegay yani caqliga bini aadamka ma ka daadagaya hataa waxa adiga aad ku gurdamayso ama aad ku guuxayso ama aad ku geylamayso waad mahadsan dadka tahay qaar ma ma ka daadagayo runta because waxaad sheegaysaaba husmi ah oo beena oo aan xalaal ahayn waa tahay waa mahadsan tahay waxaan u gacan haadinayaa dhegeyste kale dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka waan ku dhowahay magacaygu waa cabdirasaaq maxamed cabdi oo joogo magaalada baardheere ee gobolka gedo waan u mahadsantahay marka hore idaacadda v o a iyo wariyaha daadihinaya barnaamijka jaamac buulo jaamac iyo cabdiqaadir walaayo anaa waxyar inaan kusoo koobo saabta wararkan oo been abuurka oo warbaahinta lagu qoro iyo waxyaalaha isleeyahay way sababi karaan Eh, haddaan marka hore ku bilaabo saameynta ay yeelan karto waxyaalahan oo war- oo been abuurka oo warbaahinta lagu qoro in dad fara badan oo oo ama social media ka arkay wax lagu soo qoray ama ama idaacad ka dhageystay ay u qaataan arrinta arrin ru- run ah oo ay si dhab ah u qaataan taasna ay keeni karto dhibaato eh, maxaan ku radaa dhanka oo oo socialka ama bulshada ah ay keeni karto yaan u arkaa marka ugu horeyso saameynta ay yeelan karto waana saameyn weyn oo dawladda iyo dadka rayidka aba dhibaato weyn ku ah in waxyaalo qaldan oo been abuur ah social media lagu soo boostigareeyo oo media laga sheego Eh, dadka so- waxyaalaha noocaasa buunbuunyo oo badanaa maxaan ku radaa isticmaalo ama been abuurka qorona ujeedooyinka ay ka leeyihiin aniga waxay la tahay in qofka inuu caam noqdo kale uu raadinayo iyo oo uu isleeyahay meel kasta lagaasha sheegay hel baa waxyaalahan soo qoray iyo sidoo kale in qofka uu rabo inuu ka sameeyo lacag dadka qaarkood inay u- u geyso inay lacag inay ka sameeyaan oo haddii social media qofku wax kusoo boostigareeyo dadka oo bo- maxaan ku radaa bejkiisa booqanayo uu isleeyahay number badan markay booqdaan lacag ka hel marka waa dhibaatooyin weyn oo dadka shacabka ah iyo dadka soomaalida aad iyo aad u haysto oo hadda social media aad wadidba in si qaldan in loo isticmaalo oo dadka isleeyihin inaad si waa yahay caanna ma noqonaysid wax badanna kama helaysid caanna ma noqonaysid aad aad ayaad umahadsan tahay aad ayaad umahadsan tahay cabdirasaaq cabdiqaadir walaayo adiga ayaan kugu soo dhoweynayaa carabka waxaa horey mubaarak oo hargeysa naga soo wacay iyo dhegeystahan oo hadda naga soo wacay magaalada baardheere ay labaduba isku raaceen in ay meesha ku jirta dhaqaale in laga sameynayo wararka been abuurka bal arrintaa wax nooga taabo بسم الله الرحمن الرحيم runtii maxaa cabdirasaaq waa mahadsanyahay oo hadda baaqdheer noo soo wacay waa xaqiiqo arrinka uu sheegayo laakiin horta mashkilada u weyn waxaa weye qofka haddii uu bartilmaamo maxaa dhaqaalaa maarata yani warbaahinta waa aalad aada u culus badan waa maxaan ku sheegaa waa ka mug weyn tahay kumiyaal iyo iyo iyo iyo iyo iyo xogeera sanaati ah in maarata aad aad ka hesho oo lagu booqdaa runtii waa ka mug weyn tahay in aad dadkaada been u sheegto hadda inta ku jirta warbaahinta anoo fursan ka faa'iidaysanay oo soomaalida ah iyo kuwa hanka u qaba inay xataa soo galaan doorka warbaahinta maanta soomaaliya ay ku leedahay mujtamaca soomaalida ay ku leedahay waxaa weeyaan in mujtamacan kale irdhoobe la isu jiido in wax khayra loo sheego in qarannimo loo sheego in asaasiyaadka dowladnimada loo sheego maxaan ahaan jirnay maxaan nahay warbaahinta maxay ahayd waxaa jiray maxaan ku allah u naxariista mustafa xaaji nuur oo maxaan ka shaqeeya raadi muqdisho ka shaqayn jiray nineteen sixty four kii waxaa la siiyey bilo dahaba waxaana lagu siiyey codkiisa keliyaha iyo arrimihii uu markaas idaacadda muqdisho ka baafinayay iyo xaalahii markaas taagnaa runtii marka waa garan kartaa runtii yani qofka waddankiisa yani wax u qabtaana bilada lagu sharfayaa qofka maxaan ku sheega hadda dadka kacay oo oo intaaseeto ku maxaan ku sheega la jahraya qabyaalada oo dhahaya reer hebel oo iska dhiciya reer hebel oo reer hebel maxay tasaan u yani waa garan kartaa yani dhibaatada mujtamaca usoo jiidayaan runtii yani maaha oo keliya maxaa ahay si lacaga waa waa waa waa khaa-innimo waa khaa-inulwatan waa runtii yani qofka maxaan ku sheega dadkiisa isku daraya warbaahinta warbaahinta waa cilmi yani waxa weyaan waa gole aqoon la isku dhaafsado runtii marka kuwa hadda ku jira iyo kuwa hanka qabo oo soo geli doono maxaa ahayto dadkiina uhiliya waayahay uhiliya xaalada maaragtay warbaahinta waa sida suugaanta oo kale suugaanleyda dareenkooda waxa kici waxaa xaaladaha jira aad ayaad u mahadsan tahay cabdiqaadir maxamuud walaayo dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa warbeenaadyada warbaahinta soomaalida kuwa bulshada iyo kuwa caadigaaba waayadan dambe ku soo badanayo iyo caalamka oo dhan maxaa sababa maxaa se lagaga hortegi karaa haatanna aan u gacan haadiyo dhegeysto kale dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka assalaamu calaykum v o a jaamac abdulle jaamac iyo ninka martida ku ah barnaamijka muqadir walaayo waa in salaamaya labadiinaba waa kaa qaadnay calaykum salaam oo jooga magaalada mandheera waqooyi bari kenya horta su-aal ma hayo laakiin waxaan rabaa inaan maxay ahaydo la taliyo ummadda soomaaliyeed maadaama ummadda soomaaliyeed aysan ahayn warbaahinta beryahan kusoo badatay beenta loo sheego sida uluka ah wararka la baahiyo horta warbaahinta waxaa waaye dadka qof walbaa iska isticmaala ma ahan keliya dad oo maxay qofka inuu wax qori karaan maaha qofka inuu aanu leeyahay ama uu yahay qof mas-uul ah oo warkiisa la qaadan karo marka waxaa weeye xitaa waxaa jira idaacada aan lagu kalsoonaan karin wararka ay mararka qaar sheegayaan marka shacabka soomaaliyeed waxaa u sheegi lahaa inaysan si deg deg ah loo dejin qoraal uu nin waalan xitaa waa laga yaabaa inuu yahay oo iska soo qoray ama qof waxa maxay ahaydo aqligiisaan dhamaystirnayn intuu soo dhigo baraha bulshada marka isfakrimaad keeni kara ama hataa beeraha soomaaliyeed hor keeni kara inaysan si degdega u qaadeen isla bedelo isla markiiba oo ay ka hubsadaan wararka ay mashitaahanta idaaraha internationalka hataa waa dadis waxbaad maxay haydo waxbaad ka garanaysaa waxbaa laga garan karaa oo waa tahay waxbaa ka jira inta badan laakiin intaasaan soo jeedin lahaa waa mahadsan tahay walaalkiis aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdiqaadir walaaya intaan adiga kuusoo wareegin dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo halkaa joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka asalaamu calaykum dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa cabdiqaadir iyo idaacadda v o eda waan salaamayaa aniga magacaygu waa faadimo ibrahim ismaaciil joogta magaalada hargeysa waa warbeenka waraha wararkan beentaan lagu qoro warbaahinta anugu kollayba horta saxaafadda soomaalida uma dacal saarayo waayo haddaanay saxaafadda soomaalidu tirin dawladaba may dhisanteen somalilantanan joogno haddaanan reergay hargeysa iyo wargeyskii jamhuuriya aanay tirin dawlad somalilan laydhaa horta xagaa may dhigateen koonfur markaad u dhaqaaqday magaalada muqdishona iyo maaragtay puntland iyo isku wada kici eriyada haddaanay saxaafadu jirin iyaga laftoodu cagaha may dhigteen saxaafadii wixii ay dejisay iyo dawladdii ay dhistay ay hareeraha ka gashay waxaad moodaa abaalkooda in laga dhigo qof qaldamay oo khalad sameeyey aad ayaad umahadsantahay dacal saaro yaad moodaa marka walaal may maqlaysaa waa ku maqlaynaa faaduma aad baan kaaga mahad celinayaa hiilada aad u saxaafada iyo warbaahinta aad u hiilinaysa marnaba warbaahinta soomaalida looguma mar looguma marmarsoon karo nin walbaana qalad ku qoray telefoonkaygaasan anigu warbaahinta haddaad doono ku waayahay cambaarin kara waaya waayahay faaduma faaduma Faaduma.
faaduma waa tababayda la afduubay gadigiisaba kombiyuutarada ciddii lacagta soo dira tirina been loo raacaba waa la waayay Faaduma.
Marka maxaa warbaahinta soomaalida loo arka faaduma Waa wasa- idin warbaahin salaam.
ugu horeyn waa kaaga mahadcelinayaa ammaanta iyo bogaadinta aad u soo jeedisay warbaahinta soomaalida laakiin lagama lama eedeynayo warbaahinta soomaalida ee waxaa laga hadlayaa wararka been abuurka ah ee waayadan dambe soo kordhay ee waxaadna ku mahadsan tahay barnaamijka qayb qaadashada aad nagala qayb qaadatay cabdiqaadir walaayo ayaan jeclahay inaan ku soo celiyo cabdiqaadir eh, faadumo difaac fiican ayay u gashay warbaahinta soomaalida ammaan bayna u soo jeedisay waxaan u malaynayaa inaad adiga iyo dad kaleba ay la qabi karaan ammaantaas ay sheegtay faadume maxay to codkeeda waan waan maqlay runtii eh, eh, aniga aada aan ka hadlayo iyo ma aha wax oo iska hadufa oo aan meel ka soo qaado runtii Eh, maxaa hayto eh, waxa waxa dhacaya oo dhanna waa waa waa wada arkeenaa runtii marka waa laga yaabaa inay position qaadatay iyada eh, xaqeena u leedahay in ay maaratani eh, mawqif ka qaadato eh, eh, arrinkan oo ay maxaa hayto eh, difaacdo warbaahin guud ahaan waxba laga sheegi maayo waxaa laga sheegayaa been abuur waxaa laga sheegayaa waxaan leedahay fabrication yani waxaa laga sheekeeya war warar waxaa laga sheekeeya laga sheekeynaya war la dhoodhoobe la- laga sheekeynaya marka waxaa waxaa marka isbarbar la dhigaya waxaa weeyaan eh, eh, war xaqiiqa ah oo dhacay oo la ogyahay meeshuu ka dhacay oo markhaati leh oo dadku dhimadoon iyo waxa la been abuuray oo maxaa ahayeto eh, eh, eh, aan dadka waxbarasho iyo faa'iido u lahayn oo waad ku waad xasilisa.
waad mahadsan tahay Alla- cabdiqaadir waxaan eh, soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna inta aadan tala soo dhiibin inkastoo talooyinka qaar aad horey u dhiibtay dhegaystayaasha laftirkoodana ay talooyin fiifiican soo gudbiyeen waxaan jeclahay bal inaad eh, dhegaystayaasha la wadaagtid sannadahan kuugu dambeeyey intii aad maqlaysay war beena oo la faafiyey kuwee ayaa xusuustaada ku raagay wallahi ni horta to- eh, eh, waxaani maogtahay yani eh, ah, waxaa- hadda waxaa la sameeya waxyaabo oo xiwaar ah oo social media lagu isticmaalo eh, zambia aniga hadda maalin dhawata waxaan soo dhigay eh, qoraal kooban oo aan ku leeyahay eh, qofka maxaan ku sheegaa eh, eh, asxaabta ila wadaagta waxay garin ilaa tiro maaragtay shan kun ah marka hadda waxaan rabaa inaan inaan iska daadiyo kuwa qabiilka ku hadla ma garatay marka waxaa weeyaan eh, number one horta leeto annaga haddii aan rabno in aan dhisno a viable somali nation haddii aan rabno inaan dhisno oo horukaca oo adduunka laga yaqaanaay horta leeto mentalityga ama fikirka qabiilka waa inaan iska dhaafno runtii because aniga adiga jaamaca ah, wax micnaa oo ii sameynaysa ma jirto waxaa ugu filan jaamaca inaad tahay keliya wax micnaa oo ii sameynaysaa ma jirto reerkaa soomaali ka tahay runtii ninka hadda idaacadda ka hadlaya ama youtube-ka ka hadlaya a- a- dadka mudakarka ah shaqa kuma bala asaga isaga kuwa kuwa wuxuu ujeedaa oo target audience u ah oo leadership u ah inuu kuwaas eeto yani kula geylamo qabiil iyo wax lamid ah runtii Waaya, Marka waxaa Cabdi weeyaan, Qaadir.
qofka mudakarka ah waa ogyahay inuusan shaqa kulanayn cabdiqaadir Marka, wakhtigaa ah, ayaa naga ciriiri ah marka waxaan jeclahay dhowr jeer ayaad intii hadlaysay waxaad carabka ku dhufatay qabiilka qabiilka qabiilka hala iska daayo marka ma qabiilka ayaa la joojiyaa mise qabyaaladda waxaa la joojinaya qabyaalada yani waa- waa- waa- yani qabyaaladii yani waxaa weyn firday warbaahinta sideedaba eh, maxaa hayto asaas waxaa waa waxaa waxay leedahay media agenda jira wax la yidhahdo media agendaha waxaa weeyaan wax mar kasta lagu celceliyo si isjirka dhegeystayaasha iyo akhristayaasha loo loogu soo jeediyo annaga waxaan doonaynaa in qarannimo agendaha laga dhigo see loo soo celiyaa the restoration of somali nationhood see loo soo celiyaa maxaa hayto qarannimada soomaaliya warbaahinta la qabyaaladeeyey waa in la joojiyo aad iyo aad ayaad u Wasaaskan.
mahadsan tahay cabdiqaadir maxamuud walaayo oo ku sugan dalka sweden wakhtigaaga iyo barnaamijka aad nagala qayb gashay adaa mudan waa mahadsan tahay asxaabta kasoo qayb gashan waa mahadsan tahay Eh, dhegeystayaal halkaasi waxaa inoogu eeg barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynay wararka been abuurka ah ee waayadan dambe ku soo badanayay warbaahinta soomaalida iyo kuwa caalamka tan iyo kulantideenna dambena waxaannu idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo inoo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a ciddii uu sheegay iyo inta jecelna mar kale dhegaysatana waxay ka daalacan kartaa website-keenna v o a somaly com urur goboleedka igaad ayaa dhowaan shir ku saabsan nabadeynta dalka koonfur suudaan kusoo gebagabeeyey magaalada jubba kulanka ayaa ahaa mid lagu dhiirigelinayey xasiloonida wadankaasi mas-uuliyiinta ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa safiirka soomaaliya ee dalka dalkaasi xuseen xaaji axmed shirkaasi iyo xaaladda dalkaasi ayaa isagoo ku sugan magaalada nairobi waxa uu uga waramay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere bismillahi raxmaan raxiim yaasiin horta waa ku salaamayaa shirka lagu qabtay koonfurta suudaan afar iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay wuxuu ahaa shir aada u muhiim ah kolka hore wuxuu ahaa in lagu qabto addis ababa waxaa loo soo wareejiyey in loo muujiyo wadamada igaad u muujiyaan sida ay koonfurta suudaan iyo dowladdeeda iyo shacabkeeda u barbartaagan yihiin waxayna ahayd markii koowaad oo wasiire arrimaha dibadda ee soomaaliya ka socda iyo wafdi u hogaaminayo ay koonfurta suudaan yimaadaan kaalintoodana ka qaataan doodihii iyo wadahadaladii ka socday shirkaasi shirkaasi waxaa looga hadlayay kulligiis arrimaha koonfurta suudaan hadday ahaan lahayd nabadda dib u heshiisiinta soo celinta qaxootiga arrimaha bini aadamka waxaasoo dhan waa laga hadlay arrimaha amniga intuba aad baa loo falanqeeyey runtii go-aamo aada u muhiim ah ayaa ka soo baxay oo bisha soo socota ama bishan dhammaadkeeda aan filayno in la horgeeyo madaxda igaad shilay ku qaban doonaan magaalada addis ababa wasiiradana jaa go-aamadii ay gaareen haddaba waxaa bilowday mirihii ugu horreeyey ee ka dhashay waxa ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen horta in dib u heshiisiinta koonfurta suudaan ay sii socoto ayadoon dib loogu noqon heshiiskii hore ee lala galay real mashar laakiin lala wado kuwii bedelay iyo xataa isaga hadduu diyaar u yahay inuu wadahadallada ka soo qayb galo oo uu qoriga dhigo in u furan tahay waxaa kaloo u furan tahay kooxaha kale ee aan weli nidaamka dowladda ay rabto aan weli kusoo biirin iyadana waa loo ogolyahay waxaana la bilaabay wadahadallo arrimaha ku salaysan oo meelo kala duwan ka socda ka socda addis ababa ka socda kambala ka socda south africa oo mucaaradka qaarkood ay joogaan waa tahay ambasador xuseen waxaa jira dad fara badan oo soomaaliya oo muddo dheer iyaguna ka ganacsanayay ama dana kale u jooga koonfurta suudaan waxaana cabashooyin haatan ay ka muujinayaan qaar ka mida ammaanka iyo ganacsigii hoos u dhacay arrimaha
kaasina waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka suudaanta koonfureed xuseen xaaji axmed oo u warramayay yaasiin ciise wardheere dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal maamuuska ay bulshadu u haysaa si aanu uga lumin gabyadii hore ee soomaaliyeed wuxuu si walba ugu dadaali jiray marka hore inuu hantiyo dhagaha dadweynaha marka labaadna maankooda taasina waxay badanaa ku xidhan tahay hadba inta ay la eg tahay aqoonta dhabta ah ee uu u leeyahay dadyowga uu fariimihiisa uladda leeyahay habka noloshooda dhaqankooda soo jireenka ah oo ay suugaantu ugu mudan tahay jaadadka hanaankeeda dhaqaale waxa ay u bogto iyo waxa hadduu dadka qaar ku kaco ay si wada jir ah uga mashaqsato sida la ogyahayna qeybta suugaaneed ee maahmaahda lagu magacaabaa waxay ka mid tahay farsamooyinka gabyaaga soomaaliyeed uu maansadiisa ku qurxiyo ee doodihiisa uu qiro ugu yeelo badanaa maahmaah waliba waxay si aada u kooban u xambaarsan tahay waayo aragnimada ay bulsho waliba ka kasbatay noloshii ay soo martay goor ay guulaysnayd iyo goor laga waday labadaba tilmaamihii ay soomaalidu qadirin jirtay ee maahmaahdeeda ku badanna waxaa ka mid ah geesinimada iyo cid alla ciddii u taagan ciddaasi dad ha ahaato ama sida libaaxa dugaagga ha ku absirsatee runtiina soomaalida keliyaba ma ahee ummadaha dunida ku dhaqan oo cidil ayuu libaaxu astaan geesinimo u yahay boqorka kaynta ayaa lagu magacaabaa maansada iyo maahmaahda soomaalidana aad buu ugu jiraa geesinimada ka sokow waxay reemiyiga soomaalidu u aqoonsanaan jireen inuu leeyahay waxgarasho xoogaa ah oo uu dugaagga iyo duurjoogta kaleba dheer yahay si dhab ah waayihii ay nolosha soomaalidu xoolaha ugu xirnayd ayaa kolkii waa la joogaba waxaa la arki jiray libaax dool ah oo laga soo xiraysan waayo dad iyo duunyo wixii u dagtana huf ka dhiga maalin iyo laba hadduu ka maqnaado ayuu degmada ku soo noqon jiray oo neef uu ku gaajo beelo xoolaha ka dilan jiray kolkaas baa waxaa marmar is urursan jirtay koox dhalinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neef uu xalay cunay hilbihii uga haray isaga oo barkan fallaaro maliidaysan ha siteen ama rasaasi shakadaha ha uga buuxdee inta aanu raqda ka dulkicin ayaa wixii la haysto lagu asiibaa isaguna markaas buu inta bowda dirir u qaanshaystaa waxay haddaba soomaalidii xoolo raacatada ahayd marmar ku sheekayn jireen dhaawaca kolkaa gaadhay haddii aanu halis ahayn inuu bahalku si ulakaca u abbaaro nabarka ku dhacay ninkii iska lahaa kaasoo waayaabe ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo isagaas ayuu labada jeeri dhexdooda soo gashadaa oo inta micyaha geliyo isku axmaa waa hadday tiisu gasheen arrintaas iyada ah waxay soomaalidu ka leedahay maahmaahmaanse yahanada qaarkoodna ay ku xoojiyeen fikradihii ay tixahooda u xambaariyeen waa maahmaahdii ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba og taasoo uu ku maahmaahi karo meelo kala duwan qof ay waxyeella ka soo gaadhay ha yeeshee si gaar ah maanka ugu haya waxyeelayntiisa ciddii ugu darayd amaba u irdabixisay haddaba kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo labaatankii ayaa waxaa gabay tiriyey nin la odhan jiray faarax cusmaan kawto oo reer xaradheere ahaa kaasoo dhinacyo dhowra ka tirsanayay gaboodfal badan iyo gulufyo isdaba jooga oo aan loogu turin duud dheertana uu kaga jabay gabaygii uu baryaha tiriyey oo madax dhulka cashad iyo goodiba isugu jiray intii aanu ka faraxalan ayay la noqotay inuu carrabka ku dhufto tabaaraha loo geystay looma wada sinayna nimankii ugu daraa ee halakayntiisa u hormaray aar dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay kolkaas buu inta maahmaahdaa xusuustay ku muujiyey tuducyadii dhaarta ahaa ee gabaygiisa ka midka ahaa wuxuu yidhi libaaxuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca geyrtii loo dhimayay hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qaba yuu fooda geliyaaye soomaalidii rirmiyiga ahayd waxay kaloo qabtay dabeecad ahaan libaaxu inuu laba jaad yahay jaad aamusan oo jaanqaadka mooye aan shaqar kala lahayn sida loo joogo ayaa lagu warhelaa isaga oo xoolaha ku dhex jira mar horena uu qaar calooshiiba ka soo riday meel walbana uu uusku daadsan yahay jaadka kale waa midka hinraagga badan ee kolkuu inta gaajoodo wacdaraha maagan yahay aan afka isku darin labadaa jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay soomaalida xoolaha dhaqataay kala door bidaa kolley haddii aan la hurayn waxay roonaan ku sheegaan midka soo hinraaga oo inta la maqlo laga tabaabushaysto ooda laga dheeraysto dab laga shito oo si walba loogu toog hayn karo waxay dhab u necab yihiin cabaadka xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu dili lahaa markuu dilo oo qurana lagu hambaabiro arrintaana soomaalidu way ka mahmaahdayoo waxay tidhaahdaa libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa midka aamusan baa daran oo loola jeedo cadowga ay colaaddiisu caddahay inuu ka roon yahay midka digniin la-aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba kaa wareema macnaha ay mahmaahdaasi xambaarsan tahay ayaa waxaa jeclaystay dabadeedna gabay ku darsaday allaha u naxariistay maansiyahankii caanka ahaa ee la odhan jiray cabdulaahi macallin axmed oo dhoodaan loo yiqiin siday ila tahay ujeeddadiisu waxay ahayd dad uu markaas hoga tusaalaynayay inuu u kala dooro laba qaran oo ay ku dhex jireen midka isaga aragtidiisa u roon ee inay dhinaca saaraani ay u eg tahay mahmaadaas labada libaax isaga oo doodiisa iyo taladiisa markhaati uga dhiganaya ayuu yidhi haddaan reerka dayrku u adkayn dagagar mooyaane libaaxii dinaahsheeciya waaba kuu digaya markaasaa dudada oodataa oo dab shidataay marse hadduu duleedkaaga yimi diilal yana hayso isagoo dabnaha kaa xidhay oon maalka didinaynin hurdadakharta laylkiiah iyo duhurka mooyaane intaad dibadda joogtaba hadduu soo daf oran waayo oo duuladii eber ka dhigo amau dadkaa laayo labada aarka daran doolaya ee aamusaa daran faraadyada libaaxa iyo dhaqamadiisa abwaanadii u fiirsan jiray waxay ku warrameen marar badan inuu bahalku maagga dadka u dulqaato waxay sheegaan kolkol halka uu joogo inta lagu soo doonto oo weliba la tuurtuuro inuu haddana goobtaba isaga dhaqaaqo isaga oo aan umlin wixii lagu falayna aan ka xafiif qaadan hase ahaatee haddii aan intaas looga harina lasii dabagalo tabtii hore oo kale lagama fishee waa la eedaa sidaa daraaddeed soomaalidu waxay ku mahmaahdaa libaax laba geed lagama wada kiciyo oo ah murti ina baraysa inaan la ysku hadlayn karin dulqaadka hore ee qofka awoodda badan leh uu muujiyo markii lagu gardaroodo ama wax aan qaban lagula kaco allah u naxariistee samatar baxnaan oo u goodiyaya niman dhowr jeer gardarhooyinkii ay ku fareen uu ugu dulqaatay iskuna masaynayay libaax inta la maagay oo la maagay maagiisa lagu rakaatay ayaa gabay uu tiriyey wuxuu ku daray daandaansigiinaan arkaa waadna damacdeene waa degalladaydii dhulkanaad durugsanaysaané duunyadu halkay noo fadhiday daala laga qaydi dirimihii iyo kaymaha haddii dacati loo dhaafsho dugsiguu garaayiyo haddii duurka laga saaro dib buu shicibka ugu soo noqdaa aarka daalanayab dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waayno toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
barnaamijkii dhaqanka hiidaha iyo axmed faarax cali idaaja ayaad halkaa kala socotaan waana laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana casha ibraahim aadan aan ka codsado inay noo dulmarto mid ka mid ah qodobadii warka
aad baad umahadsantahay jaamaca ruushka ayaa sheegay axaddan maanta ah in maraykanku u dhowaan ergeygiisa uga qaybgalaya wadaxaajoodka ku saabsan arinta bariga ukrain u diri doono moscow si uga qayb galo wadahadalka ku saabsan rabshadaha ka socda halkaasi wasiirka arrimaha dibadda sergey lebrof ee dalkaasi ruushka ayaa hadalkan sheegay kadib wadahadal saacad iyo dheeraada qaatay oo ka dhacay magaalada manila oo uu la yeeshay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka xildhibaanada golaha shacabkana waxay maanta meel mariyeen miisaaniyadda sanadka
waa tahay dhegeystayaal halkaad qodobka warka ugu doorka roonaa ka dhegeysanayseena waa laanta afka soomaaliga v o a washington oo aad kala socoteen idaacaddeenii fiidnimo tan iyo kulantideena dambena waa caashe ibraahim aadan jaamac buulo jaamac iyo dhammaan bahda v o a oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.